toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa qorshayaasha cusub ee amniga magaalada muqdisho ee golaha wasiiradu ay ka doodayeen maalmihii ugu dambeeyey barnaamijka waxaa marti ko ah cabdisalaan yuusuf guuleed oo ahaa taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda ee nisa gaar ahaana dhinaca howlgallada intii u dhexaysay sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa sannadii labada kun iyo toddobiyo tobanka kusoo dhowo barnaamijka cabdisalaan waa dhowahay ridwan waa mahadsantaha muqdisho waxaa ka taagan dhibaatooyin dhinaca amniga ah qorshayaal fara badan oo ciidankana waa ay socdeen tusaale ahaan ciidankii xasilinta ayaa ka mid ahaa isbedello ayaa hadda la leeyahay waa la samayn doonaa oo waxaa la howlgelinayaa guutada afar iyo tobanka ciidan loogu magac daray siday wax kugu muuqdaan bismillaah ridwan dee dadku soomaalida siday u arkaan oo muuqato weyn oo ah dee in walaac jiro amni darana jirto jahawareerna uu jiro dee sidaas ubaa horta wax noogu muuqdaan inkastoo dadka laga yaabo inaan xog badan dheerna ama qaabka wax u socdaan aan uga dadka uga indha maaragtay ordoonahay waana wax jiro dee ciidankii xasilinta gobolka banaadir loo magacaabay waxba ma xasilino ammaan ma imaanin dhagaxaantii laga magaalada la dhigay iyo maalmahan hadda biro lagu soo kordhiyey yani waxba ma aysan kordhin ammaanna ma aysan celin dhibaataduna askariga ma ahan dhibaatadu waa hogaanka ama waa qaabka ama waa dee systemka loo dejiyo inuu wax ku qabto marka dee askari cusub oo la keenay iyo mid horoo tegey waxay ku kala bedelan yihiin ma jirto oo keliya de hogaanka unbay ku kala bedelan yihiin oo la rabaa dee hogaan inuu wax qabto marka waxaan isleeyahay jahawareer aada u weynaa hore u jiray haddana qaabkan cusub ee aada u malaysay in uu ka bedelan yahay kii hore waa laga yaaba inay mucjiso la yimaadeen laakiin qaabkay hadda u muuqato ama u dhisan yihiin ama loo sheegayo ama shaxdu ay u muuqato waxaan isleeyahay de waa weji cusub laakiin inuu ka daraado maahana kii hore kama soo raynay war saxaafadeed ay soo bandhigeen golaha wasiirada maalintii khamiista waxa uu faray taliyaha booliska soomaaliyeed in uu howlgeliyo ciidanka guutada afar iyo tobanka oktoobar si ay uga qayb qaataan sugidda amniga iyadoo weliba golaha dhinaca kalena laleeyahay wuxuu ku wargelinayaa wasaaradda maaliyadda inay mushaaraadka iyo xuquuqda guutadan bixiso maxaad kala socotaa guutadan maxay tahay goormay soo bilaabatay dad badanaa laga yaabaa inay rumaysan yihiin in isbedello la taaban karo ay soo kordhin karaan adiga ma kuu muuqdaan arrimahaas de guutadu magaceeda markaad fiidhiso de waxay kasoo bilaabanaysaa waa waa qaraxii octoobar dhacay labada kun iyo toddobiyo tobankii iyo wixii ka dambeeyey xeraday degan yihiin oo xeradii ciidamada imaaraadku ka guureen markaad fiirsana cidana waad dareemi karta inaysan waktigeeda iyo cimrigeeda iyo taariikhdeedu dheerayn laakiin waxyaabaha kaloo dee dib in loogu noqdo u baahna waxay tahay in la yidhaahdo taliyaha ciidamada booliiska waxaad hogaamisaa guuto ciidamo military meeshaas waxaad u malaysaa in xoogaa jahawareerkii qayb ka weyn oo weliba dee cusub oo soo kordhay oo ah war taliyaha booliisku booliis uu hogaamiyo oo waaye milatariguse ma saraakiil milatary oo hogaamisaa la waayey haddii la go-aansaday in milatary magaalada xamar lagu wareejiyo maxaa loo waayey ciidamo mili saraakiil milatary ahoo dee hawshi qabata marka lafteedii siday isu qabanayaan taliyo booliisa iyo guuto militaria iyo meesha laga shaqaynayo arban ahoo dee magaalo metropolitan ahoo dee dadkii shacaba joogaan oo casiimadahoo saxmada sida military uga shaqaynayo booliiskuna uga shaqaynayo ma garan karo macnaha ay leedahay oo weliba ka imaanaysa golo wasiiro marka dee waxaan waxaan la fasiri karin oo runtii aad uu isugu dhex xiran baa meesha ka muuqda guutadan xogtaan ka hayo waxa weeyaan dhalinyaro gobolada qaarkood laga soo aruushiyey qaar magaalada dhexdeeda laga keenay qaar magaca ahlu sunno lagu keenay inay yihiin magaalada qaarkood inaysan xog badan ka haynin oo ay ku cusub yihiin sida aan ka warqabo dee waxaa la dejiyey ex control bacadiyo ka afgooyo iyo meelo kala duwana already way degeyno sinka dheer iyo ayagaa meeshii magaalada laga soo gelaya inkastoo xamar lix boqol oo jid soo gasho laakiin waxaa malaysaa laamiyadii waaweynaa in la dejiyo dhinaca kaarana taa waa la dejiyey sida aan xogta ku hayo xamarne shan jid ama afar jid oo ciidamo fadhiyaan laguma soo gale shan boqol oo jidaa soo gasho maxay celin kartaa hoy xamar ka celin karaan ciidankaani dee labay uun bay mid tahay inay wax alla waxay arkaan celiyaan oy hor istaagaan oo dhahaan macudno inay gudubto anaguma ogolin taasina waxay caqabad ku taha noloshii dadka magaalada banaanka uga imaanaysa hadday caano noqotay hadday qudaar noqotay hadday safaro noqoto inay wax kasta hor istaagaan taasan umalaynaysa ina iskama jiri kartee dabcan maalmo koobanay uun saxmad iyo caqabad weyn un baa jiri doonta kabacdina markii culayska iyo qayladhaantu kororto waa la furi doona waa garta absalan aan aan halkaa kaa dhex galo inta badan marka istaraatiijiyaadka dhinaca amniga wax laga bedelayo sababo ayaa keena waa la socotaayo muddooyinkii ugu dambeeyey ka sokow weerarada iyo dilalka waxaa weerar lagu qaaday wasaaradda amniga iyo wasaaradda gudaha dad saraakiila oo fara badan ayaa dilal qorshaysan lagu dilay mas-uuliyiin ayaa ka mid a dad caana ayaa ka mid ahaa marka haddii qorshahan hadda cusub ee ciidamadan loogu talagalay in amniga magaalada ay ku sugaan soo lama dhihi karo waa in loo kaadiyaa oo la sugaa bal haddii ay wax soo kordhin karaan markii redwan waa sida aada u sheegayso laakiin dee markii la qiimeeyo la qeexo oo laisla ogaado qaladkii hore xagguu ka dhacay maxaa ay u dhici weysay in ammaan ay sugaan ciidamadii hore u joogay ciidamadi nesa ee hore u joogay jidadka ee hubaysnaa hub la-aanu haynin tababar la-aan ay haynin fahamka magaalada aada uga sarreeyay kuwaan hadda lagu wareejinayo maxay ammaan usugi waayeen waxay ammaanku usugi waayeen in aysan dee xog haynin ay ammaan ku sugaan nin military aheed dhalinyaro aheed ee maaragtay tababar yar lasoo siiyey laga yaaba inuusan maxamar war ka haynin ammaanka uu soo kordhinaya anuu ma aqaano qaabka maanta soomaaliya ay u baahanta in ammaan lagu sugaano waa qaab xog ku dhisan oo aad og tahay baabuurka ku imaanaya ood intelligence report heesato waxaa lala dagaalamayo conventional war maahan oo dee ciidamo kaas oo horjeeda maaha especially marka xamar la joogo marka dee waxa ciidan la qaado haddaad dib u xasuusato ridwan dawladdii dawladdan ka horeysay xasan mudane xasan sheekh maxamuud ciidan la xareeyo bilowgiiba la xareeyaa jiray oo birmadkan umalayn loogu magac daro ilaa kun askariya sideed bilooda ay tababar ku jireen aad yaa loo tababaray weliba dad dhalinyaraahoo xula oo discipline lagu soo xulay ama hay-adaha dawladda laga soo ama jaamacadaha laga soo xulay ahay waa la qaybiyey oo waxaa loo qaybiyey magaalada xamar inay amnigeeda sugaan ujeedkuna amniga magaalada xamar wahay hubaa la siiyey gaadiidaa la siiyey de waxaa la isku qabsaday ciidankan iyay hoos tegayaan booliiska taliyii booliiskaa la hoosgeeyey oo saacid ahay markaas siday wax ku dhaceenba waa la soo celiyo xeradii aa lagu soo celiyo hubkii baa laga qaado magaalada lagu fasaxay marka ma waxaad aaminsan tahay in waxyaabihii horey iyo khaladaadkii hore dhacay in mar kastaba dib loogu noqonayo aan laga faa'iidaysanayn in horey looga socdo
waa midaas midda maanta jirta faylashii hore dib looma baarayo lama le waa xaggey ka qaldameen qaladkan wuu soo jiray ciidanka xasilinta waxaa ka horreeyey ciidan la yidhahdo magaalada waxaa joogi jiray ciidan la yidhahdo gaashaan oo nabad sugidda iyo waxaa jiray ciidan gobolka banaadir la yidhahdo markaad xasilinta magaca gadaal looga soo daray xasilintii waxbaa lagu soo kordhay haddana bakaaraha ciidan nabad sugid oo qayb kamid aha joogi jira yacni mar kasta uun magac cusub iyo jabtar waayahay haddii haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dabcan muddo aad la soo shaqaynaysay hay-addan waxyaabo fara badan waa ka warhaysaa waa laga yaabaa talooyinkaaga qaar in laftirkeeda dadku ay dhaliili karaan laakiin ciidamo fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey la kala diray waxaan u malaynayaa inay weliba u badnaayeen kuwa hay-adda nabad sugidda taliyayaal ayaa shaqadii laga joojiyey saraakiil ayaa iyana loo xirxiray qaraxyadii iyo weeraradii wasaaradda amniga iyo midda gudaha waxyaabahan oo dhan markaad eegto iyo ciidamada cusub ee hadda la howlgelinayo iyo ciidankii hore ee xasilinta oo aan weli la ogeyn halka ay ku dambayn doonaan maxaad is leedahay maxaad ku talin lahayd horta sidaan xogta ku hayo ciidamadii hore u joogay iyo jeedka joogay xasilinta nabad sugidda ay hubaysnaay weliba aada u hubaysnaay waa la xareeyey sida de xogta ku hayo markii qaladka ayada lafteedu maxay ku tahay amniga maxay ku noqon karaan raggii magaalada laga aruushey meel lagu xareeyey un qaarkoodna huba inay soo noqon doonaan xaggee lagu xareeyey
xogta sidaan ku hayo asluubtaa lagu xareeyey ma ogi saamaynta ay yeelan karta ujeedada laga leeyahay in ciidamadaas la xaaqo oo hal mar la wada aruuriyo dhinaca kale taliyaasha ogeeda shaqada laga fariisiiyey oo de weliba aan umalayna inaad aragteen oo qaarkood anigu aan la hadlay taliyaasha shaqada laga fariisiiyey oo xafiisyadoodii la jabsadee la fandalaasgareeye la burburiye faylashoodii banaanka lasoo dhigay ee aan dawladdii soomaliya hadda warcad ka soo saarin waxyaabaha muhiimka ah ni bini aadamku ay ku nool yihiin waa rajada iyo kalsoonida iyo isfahamka waxaad umalaysaa inay kalsoonidii shacabka u qabay dawladda iyo dhinaca amniga bal rajo laga qabay inuu aada u sii baaba'ayo taasina waxay caqabad ku tahay in qofku uu dee askariguna uu aamino inuu shaqo qaban karo shacabkuna ay aamineen in dawladdu shaqo ugu maqan tahay soo haddamaad garan marka soomaaliya askar lagama weyn askarta soomaaliyeedna hadday nabadsugud yihin hadday booliis yihin hadday military yihiin shaqo isku mida ayay qaban karaan had waliba wixii loo idmado xirfadooda iyo aqoontoodan loo tababaro waayahay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah dadka ama shacabka gobolka banaadir oo kale iyo ahamiyadda ay leedahay in kalsooni iyaga iyo hay-adaha amniga ay ka dhaxayn karto waxaa muuqata in muddooyinkan dambe gobolka banaadir dadka qaarkii ay leeyihiin kaalin muuqata kuma laha amniga iyo iyo sugidii magaalada arrintaas laftirkeeda caqabadaha jira qayb ma ka tahay kula tahay inkastoo horey marar badan looga hadlaayay in wada shaqayn guudba aanay jirin oo ciidamada kala duwan iyo maamulka gobolka banaadir u dhexeeyay run ahaantii haddii gobolka banaadir lagala tashanayo dee anugu hadda ma arko rool ama door gobolka banaadir oo ka hadlaya qoraallada aan akriyey iyo xogta aan hayo doorkii gobolka banaadir kuma arko hadii hadda la yidhaha gobolka banaadir ciidamada milatariga guutaa toddobiya maarata afar iyo tobanka oktobara gobolka banaadir ammaankeeda sugaysane dee waxaa muuqataba inuusan gobolku macno weyn kulahayn meeshaas oo dee military baa baash gacanta lasoo wareeyay wixii qarash baxayay iyo wixii maaragtay juhdi baxayay ee nabadsugud iyo booliiska soomaaliya la gelinayo tobankii sane lasoo dhaafay waxaa muuqata inay dee waxba kama jiraan noqotay oo hadda loo baahday uun gacanta si kale loo haatinayo laakiin waxaa muhiimka oo le maanta in la fahmay warniyow sida caadiga ah qofku markuu baabuur wate uu kahor yimaado taraafiku dhinac uu socdo ma dhinac kale baabuurka u wada calaamooyin badan oo waxaa jira jidka ku yaala oo dhahaya dhinaca looma socdo dhinaca looma socdo haddaad akri weysana dadkaa kuu sheegayo kule qalad baad u socotaa haddaad maqli weysana dee shil un baad gelaysaa waxaad umalaysaa marka dawladdu inay maalinba tilaabkeedu ay dhinaca kale saxmadda ugu sii socoto inay uun meel isku maaragtay dee ku qaribanta inay u socoto absalan su-aal kale haddaan ku weydiiyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa ay dhammaanaysa dowladdii xasan sheekh maxamuud iyo bilihii ugu horreeyey ee dowladda madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo aad laftirkaaga ahayd taliyo ku-xigeenkii nabad sugidda gaar ahaan dhinaca howlgallada intii aad xilkan haysayna waxyaabo fara badan ayaa dhacay oo fashila arrimaan hadda aan ka hadlaynay amni darada muqdisho marar badan way taagnaayeen adiga laftirkaaga soo soosoo laguma odhan kara xilligaagii caqabadihii jiray unbaa haddana jiri kara waa su-aal qofka xaqna uu leeyahay inuu isweydiiyo xaqna ay u tahay in la iweydiiyo laakiin waxaan rabaa inaan xogta anugu aan hayo aan qayb kaala wadaago taliyaasha soomaaliya markaad taliyay ku-xigeen tahay waad ku magacaabanta magacuunbaa kugu yaala hawsha aad qabata aaday u kooban tahay mararka qaarkood waxaan qaban jirnay waxaan u jeedno inay qalad yihiin aan hortegi jirnay oo dhihi jirna war waxaan maal qab taliyaasha soomaaliya ee nabad sugidda iyo gaashaandhigga iyo inta badan madaxda ugu sarraysaa waxay u doorataa qofay og yihiin inuu asaga uun raalli ka yahay ee waxqabad laguma doorto marka taliyayaasha iyo taliya ku-xigeenada ma wada shaqeeyaan miyaad leedahay wada shaqaynu kama dhexayso yani in ba allaha ka dhigay wada shaqaynuun kamaba dhexaysaba somada garan aniga waxaan usoo joogay oo dee anigu mas-uuliyaddeeda aan hay inaan intaasoo ribooda usoo gudbiyo taliyaha aan ku war taliya riboodkaanaan haynaaho taliyaal nabad sugida iyo kuwo booliis oo saraakiil sasana oo shabaab la shaqeeya xarun hebel iyo xarun hebel iyo xarun hebel jooga oo shaqaynaya hawshaan aan qabano ugu dambeyn amni darada maxaa asalo ayay kula tahay maxaase lagu xallin karaa adoo soo koobaya ammaan daradu waxay tahay inaan fahamka dawladda qaybta ugu sarreysa madaxweyne ilaa wasiir ilaa taliyaashu inaysan jidkii ammaan lagu sugala aysan ku soconoo ah ciidamo military oo tiro badan looma baahne waxaa loo bahay in la maalgeliyo intelligencegii soomaaliya in dib loo howlgeliyo la tababaro dadka magaalada joogana kalsoonidooda dib loo hanto la ogeysiiyo shacabka soomaaliya in ammaankooda la sugi doono hadday ammaanka qayb ka qaataan taasuna ay tahay in intelligencega magaalada dadka xamar ay ku filan yahin amniga intelligencega magaalada in la xoojiyo askariguna markuu qof baarayo uu og yahay xogta uu ku baarayo baabuurka u imaanayo og yahay meesha uu imaanayo ammaanka xamar waxaa lagu sugi karaa intelligence mahana ciidan askari qori wato laguma sugi karo dowladda soomaaliya taasay u baahan tahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga cabsalan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku waraysanayay cabdisalaan yuusuf guuleed oo ahaa taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajoodile nabadgeliyo